a iyo horseed b halow horseed b dareenkii iyo telefoon barada laasin kula xiriiro helow raadiyo whatsapp dareenkii iyo telefoon barada laasin kula xiriiro alxamdulilah ilaahay mahadle allihii nin suurta galyanayna uu ka katartagnay idaacadda warsan marka lamaad waliba mahadnagaanay idaacadda warsan iyo ururka garab walaal oo onteegan horumarinta dhalinyaradiyo iyo bulshadiyo marka lamaad waliba fadaanay unina taageerayaalkan insheegda teleefon nambaradii oo noo kala xiriiri doona insha allah waliba nagada doonana eber li hal shan lixdii shan afartii afar labaatii li nambarka labaad iyo taageerayaashan oo kala xiriiri doonan waliba nagada doon eberli hal shan afartii siyeed lixdii todoba siyeedii shan nambarka saddexaad insha allah waliba nagada doone eberli hal siyeed tumii lama soddon siyeeten insha allah
halow berdahle e halo radio warsan isma koobasan dareenkii iyo teleefon nambarada laasin kula xiriiro bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan uneysku duuban tartamayaasha xaafada berdaale ee naybasmiilana ee shaqaalaha warsan iyo walaalaha garab walaal oo taabijilyaasha barnaamijkan naybasmiilana hambalyo ciidanka faraxsiina naybasabaana dalinkeenta kudhigana taageeraan lambarada nooriyaan lambarka kuwaad oo ah siyeed todoba siyeed labaatan sade toddobaatan sagaal lambarka lamaad oo ah isina sagaal siyeedin kow afarti shan afarti sagaal lambar saddexaad sagaal soddon i lama sagaalan eberhada lambarka kale oo isina todoba afarti ili todobaati ili eber lama eemasii eeda mahadsanti lamada xaafadooda mahad nagaana raadiyahan oo la dareeren su-aalan koreed weliba ka bilaabaane maadaama abanjaakula ayaa isqobsaday oo horseed b na uu kala jara halow horseed b helow raadiyo warsan horseed b dhegaan fura su-aali koowaad ee tarta aqooneedka idaacadda uu ka waa su-aal taariikh ee iyo ee su-aalo koowaad welibaan dhiyaasa sida tan sheeg meeluusa ka dhaladii iyo meeluusa ka dhamadii sheekh cabdulaahi cali khaliif oo lankasow sheekh cabdulaahi ayle marlamaadsiinka nagoy xaafadda horseed b oo nasiiban waalatii su-aalii koowaad ee tartan aqooneedka uu ka weli bandhiyaasaa sidatan sheeg meeluusa ka dhaladii iyo meeluusa ka dhamadii sheekh cabdulaahi khaliif cali oo lankasow sheekh cabdulaahi ayle mar saddexaad sheeg meeluusa ka dhaladii iyo meeluusa ka dhamadii sheekh cabdulaahi khaliif cali oo lankasow sheekh cabdulaahi eyle jawaabtasin ku rajeyaan insha allah halo horseed b
halow raadiyo warsan jawaabta
insha allah unoo tartamayaasha xaafadda horseed b waliba nagada doonta jawaabta haddii ilaa heera waliba ka dhaladay magaalada xamar walibana ka dhimaday isla xamar sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalo waliba markaas ka bilaabay xaafadda horseed b tartankana waliba waa tartan dhexeeya tartamayaasha xaafadda horseed b iyo berdaale e su-aalo waliba ka bilaabatay horseed b waan waliba haytay sheeg meeluusa ka dhaladii iyo waliba meeluusa ka dhamadii sheekh cabdulaahi khaliif cali oo markaas lankasow sheekh cabdulaahi ayle jawaabtiiyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda horseed b too sax
halow berdaale jawaabta kanag jawaabta codkana kuranqaad sax iyo qalad guddiga balse lamada xaafadood wala ii sheegaane horseed b boliis aamusa bardaale ee aamusa khadka kooda jartan xaafado buuq soo hana deerahay saasnima iska dheegow saasna ixtiraam ma e saasna xushmadna ma e boliis xaafado dhimishe buuq iyo sawaxan ku dheegna natiijo ku gooyaan waleeto ku bilaawad guddiga iyo anwarejiyaana iyo natiijada waayahay muxudiin su-aalii hare marti ama ku jawaab waayeen tartamayaasha xaafadda horseed b si ku faa'iidaysi haddana aan hor suginto tartamayaasha xaafadda bardaale ee jawaabtiyo ku biyeen bardaale ee toosax aan haynu waayahay mar haddii kasu waayeen lamada xaafadood guddiga aan wareejiyaan
تناجري بوق ترتنك بركا فقل برا تناجري
waayahay su-aalii markaas la weydii tartamayaasha xaafadda bardaala b iyoo isku lahaayeen su-aalo ku jawaabi waayeen walina markaas ku faa'iidaysiye an horseetay tartamayaasha xaafadda horseed b iyoona saas oo kale ku jawaabi waayeen bardaale ee su-aalo
horseed b ku jawaabi waayeen walilan siiyay bardaale e iyoona kasu waayen iyoona kasu waayen su-aalo jawaabtiya waliba iyanagadaase lanka magaajeleerow sheekh cabdulaahi khaliif cali oo lankasow sheekh cabdulaahi eyle waliba uusa ka dhaladay magaalada shalambuud oo shabeellaha hoose ku tirsan walina uusa ka dhimaday qoryooley oo isla shabeellaha hoose ku tirsan
تناجري بوق ترتنك بركا فقل برا تناجري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا اي قبلي كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا halow bardaale bardaale dhiga fura su-aali lamaad oo taariikh ee waana nagadaas su-aali lamaad ee tartanka uu ka yaasinka wajahan weli baan dhiyaasa sidatan sheeg taariikhda tuulada iyo gobolka usa ka dhaladi malaaq mukhtaar xasan mursal mar lamaad siinka nagoy bardaale ee sheeg taariikhda tuulada iyo gobolka usa ka dhaladi malaaq mukhtaar xasan mursal mar saddexaadsiinka nagoy bardaale ee sheeg taariikhda tuulada iyo gobolka usa ka dhaladi malaaq mukhtaar xasan mursal jawaabta siin ku rajeyaan insha allah
برتناجري بوق ترتنك بركا فقل برتناجري والبركي بجيل دالكو بيغمل فدايو والبركي بجيل دالكو
halow
Hello, Radio Watson.
bardaale halow jawaabta
Hello, Radio Watson. Insha Allah ta'ala jawaabtaadii ma ku dheenimayno nagadaa aasagaabo oo ku tirsan gobolka. Qaar.
kanag jawaabta Aasagaabo ka dhalada.
haye
In sagaal boqol iyo lixdankii.
caasigaabi ku dhaladi kun sagaal boqol iyo lixdankii Haa.
haye waayahay guddiga aan wareejiyaan
waayahay su-aali lamaad oo markaas ah, taariikh eh waana la weydii tartamayaasha xaafadda bardaale ee hayti sheeg taariikhda tuulada iyo weliba gobolka usa ka dhaladii malaaq mukhtaar xasan mursal jawaabtiyo ku biyeen tartamayaasha xaafadda bardaale ee toosax aan hayno halow horseed b
radio warsan jawaabta
unoo taageer unoo tartamayaasha xaafadda haddii su-aalo jawaabtiye haddii aan isiday weliba nagada doontee kun sagaal boqol iyo dhaladay haye weliba naka dhala- dhaladay tuulo leerow jilibow Mhm.
oo ka tirsan sarmaan mhm weliba naka dhimaday xamar tumi oo boqol tumi lama sano jeer mar lamaad kanag jawaabta weliba ka dhaladay tuulo leerow jilibow Mhm.
oo ka tirsan sarmaan mhm weliba dhaladay kun sagaal boqol mhm waliba ne dhamaday soo jara boqol tumi i lama sina
mhm waliba ka dhamaday xamar
sax iyo qalad jiilow jiilow ka dhamaday
waayahay su-aalii iyo iskula haya bardaale ee ku jawaabi waaye weliba si ku faa'iidaysiyan horseetay tartamayaasha xaafadda horseed b jawaabtiyo ku biyan tartamayaasha xaafadda horseed b to sax ew welina markaasa iyo saas ka helena habdhiga aguyo horseed shaqo wanaagsan ya ahey waa bilaawatay guusha ha la wado ha lagu dareeya ha iska tiiriya yaan idinka reegin hal dhiba abwaan jaakol eeda umahadsantahay oo weyn waxaa idinku dhibay farmashiga bukaambee dito-
eeda umahadsantahay su-aalaha dararta waliba iskulaha horseed b halo horseed b su-aal kemistry asinka dararta waliban dhiyaasa sidatan sheeg magaaga aashatada ka jarta liinta mar lamaad siinka nagoy sheeg magaaga aashatada ka jarta liinta mar saddexaad sheeg magaaga aashatada ka jarta liinta jawaabta siin sugaan insha allah
bartayaa jire booga tartanka garkaa ku gal baratnay beeg mal fadaayo koo wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo koo wal barki bajeelidaalako
halo horseed b helow radio warsan jawaabta waa las jawaabtiye haddii la iska dayna insha allah waliba rajaynaya inay nagada doonto citric acid kanag jawaabta citric acid sax iyo qalad guddiga
waayahay horseed b ee, su-aali lamaad oo markaasa ka eeda waana nagaasa su-aali saddexaad ee tartan aqooneedka uu ka su-aalaas u haytay su-aal kemistry ee sheeg magaaga aashitada ka jarta leynta weliba la weydiiyey horseed b jawaabtii oo ku biyeen tartamayaasha xaafadda horseed b to sax ewo welina iyo saas ka helena lama dhibe
okay okay warka waa dhammaaday horseed hoosha waa socotaa ya yaan idinka reegaya busta ku dara busta busta a laba dhibcood waaweyn waxaa idinku dhiibay imaamuna shaquna sooshooriyow yaa idinku dhiibaya hal dhibcood dhibcada kale waxaa idinku dhiibay mastar bitiyay abwaanka muslimiinta okay waayahay eeda maasanta abwaanja kole halow bardaal ee
Hello, Radio Warsan.
bardaal ee dhega fura su-aali lamaad oo kemistri yaasiin ku wajahan waana su-aali afraad ee tartanka uu ka sheeg magaaga aashatada shineeda iyo habhadhiyaasa markiya walka dhegta marsed mar lamaad siinka nago sheeg magaaga aashatada shineeda iyo hadhiyaasa ama hafasaxaasa markiya walka dhegaasa sheeg magaaga aashatada shineeda iyo hadhiyaasa markiya walka dhegta jawaabta siin ku rajeen insha allah
baratayaa jire booga tartanka garkaa ku gal baratayaa jire mal fadaayo koo wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo koo wal barki bajeelidaalako
halo bardaale
Hello, Radio Warsan.
jawaabta
إن شاء الله تعالى جافدي مسدين من غلاس قومي أكيد kanag codkana koran qaad قومي أكيد sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii ee, kemistriga halkii ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda bardaala ee jawaabta iyo ku biyan su-aalii la weydiiyey bardaala ee to sax awow walina iyo annagadaas ee formig icid lama dhibcood bardaala ee
bravo bardaale bravo bravo bravo laba dhibcood oo eed ugu weyn oo culeys badan helicopter anhasaari yama hasein dhikeey dukaanka muxdiinow baftiisha ka qaadada
waayahay cali eedan mahadsantaa halow horseed b helow radio warsan dhaga fura su-aali koowaad oo diini ah hasiinka dareerta weliban dhiyaasa sidatan sheeg kelimada anka dheer ee qur-aanka kariimka ka jarta mar lamaadsiin kanago sheeg kelimada anka dheer ee qur-aanka ka jarta sheeg kelimada anka dheer ee qur-aanka ka jarta jawaabtasin ku rajayaan insha allah
bartan ajare boga tartank darka kugal bartan ajare mal fadayo fa wal barki bajeedanako mal fadayo fa wal barki bajeedanako
haloo horseed b hello radio warsan jawaabta
jawaabtas waliba hagaga doonta haddii ilaaheer layastaklifannahum kanag markale layastaklifannahum sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii diiniga ahayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed b jawaabtii oo ku biyeen horseed b to sax nhaynu haloo bardaale
halo radio warsan jawaabta
insha allahu tacaala jawaabtadii sideen mayna wadaate fa asbaynaakumihi mar lamaad kanag fa asbaynaakumuhu sax iyo qalad guddiga su-aalii iyo iskula hayeen horseed b ku jawaabi waayeen si ku faa'iidaysiya waliba un horsurunta wakhtigan bardaale ee jawaabtii oo ku biyeen bardaale ee to sax awow walina iyaataa fa asqaynaakumuuhu hal dhibic bardaale ee wow wow wow wow ed ed ed ed ed ed indhada inga hosto inka dhegtooda idi jiido hanuga madwada idi jiidasa may ku qaadadaasana farmasiga bukaanbile doctor hashim berdaale hal dhibac
waayahay eh, ida umahasanta cali su-aalaha dararka waliba iskulaha berdaale ee haloo berdaale ee halo radio warsan berdaal ee su-aali lamaad oo diini e dhegaan fura walibaan dhiyaasa sidatan sheeg kelimada anka gaaban ee qur-aanka ka jarta mar lamaad berdaale ee dhiga fura sheeg kelimada anka gaaban ee qur-aanka ka jarta mar saddexaad sheeg kelimada anka gaaban ee qur-aanka ka jarta jawaabta siin ku rajayaan insha allah
bartan ajare boga tartank darka kugal bartan ajare mal fadayo fa wal barki bajeedanako mal fadayo fa wal barki bajeedanako
haloo berdaale
halo radio warsan jawaabta
halo radio warsan jawaabta berdaale ee jawaabta jawaabta xaamiim oo kale nagalaas far badan yimahan qaadaan xaamiim yahan qaadan
mar lamaad kanag
far badan yin jawaabtiima zaa'idan far badan tana ku qaadanay xaamiim oo kale
haye dhoorka waxba kale ka dar
xaamiim dhaartiin walaalnimada oo kale isaaha oo kale
sax iyo qalad guddiga
waayahay eh, su-aalii la weydiiyey berdaale ee jawaabtii oo ku biyeen to sax awow walina markaas iyo saas ka helana lama dhibic berdaale ee lama dhibic
saasweel saasweel saasweel saasweel berdaale saasweel lama dhibcood wiinge mahasiin dhakey mahasiinka dhiibay sharif nanow nanow ka qaadadaasan makaaniga wiin sharif nanow waayahay ida umahadsantiin su-aalaha daraarta waliba iskulaha horseed b haloo horseed b hello radio warsan biology in diyaar garooba su-aalo koowaad walibaan dhikamaase sidatan sheeg qanjirka maamulow qanjirada marinka aan lahayn mar lamaadsiin kanagoy sheeg qanjirka maamulow qanjirada marinka aan lahayn mar saddexaad sheeg qanjirka maamulow qanjirada marinka aan lahayn jawaabtasiin ku rajayaan insha allah
bartan ajare boga tartank darka kugal bartan ajare mal fadayo fa wal barki bajeedanako mal fadayo fa والبركي بجيحها لك
hallow horseed b
halo raadiyo warsan jawaabta yani jawaabta sayid markiin waa ka sheegrayni jawaabtida miba kaclamahayno pituitary glandis sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii ee chemistryga hayta ee luweydii tartamayaasha xaafadda horseed b jawaabta iyo ku biyeen su-aalii luweydii horseed b to sax ewu walin iyo saas ka helan lama dhibic jawaabtana mayba nagadaas ee pituitary
taa kale ها ولا هو فرحان بجده وسندع كوزين درجي هاي لابد بحوض حسين حسين دبع دوغي بس يكديبه هي مستر سكتي دكان سي شندكي كو دبع كاله وحان يدين لغي ماشي يسبيز هورتي امشي ايشتا هورتي سندكي ميلو قاعده اوكي تدور gaal owlaad aadi ma dheer
hallow berdaalee halo raadiyo warsan berdaal ee su-aali lamaad oo biology and diyaar garooba weli bandhiyaasa sidatan sheeg magaaga qanjirka sii yaraayow mar walba oo qof ku weynadow mar lamaad sinkanago sheeg magaaga qanjirka sii yaraayow mar walba oo qof ku weynadow mar saddexaad sheeg magaaga qanjirka sii yaraayow mar walba oo qof ku weynadow jawaabta sinkurajeen insha allah
برتيا جري بوق تركنك تركا فقل برتيا جري والبركي بجيل دالكو بين من فدايو هو البركي بجيل دالكو
hallow berdaale ee halo raadiyo warsan jawaabta
insha allahu tacaala jawaabta haddii la sideeni mayno nagaate tayrod galaan sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii luweydii ee hayti su-aal biology ee tartamayaasha xaafadda berdaale ee jawaabtiihu ku biyeen berdaale ee to sax ewu walin iyo saas ka helana berdaale ee lama dhibcod
ahay ahay saas oo weel gargarow bilaabay Eh, eh, saagtay jaakolna gargarow bilaabay argay saasay walaaf walba Aan- aan aan ka dadaw marteen qof ilaahay ar- uu ku boorshay boorshay dhulka halka jiiday Eh, lama dhibcood wawiin eh, oo wawiin eh, oo aan iyoonay asxaabtayba xagaadu waayni mayse ninkay irida saamteel hortiya miila hogaadaasan saamteel hortiya irida waayahay cali eedan mahadsantaa lamada xaafadood qadkaninka sii jareen su-aalogii dhextaalka waqtashoo la hadeeri dhegeystayaalka la dareera barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo waqtashoo la hadeeri su-aalaanka horeyd weliba sheeg sanadii la aas-aasay jabhaddii la erajari s n m mar lamaadsiinka nabay dhegeystow weli sheegaase sanadii la aas-aasay jabhaddii s n m mar saddexaad siinkanagoy sheeg sanadii la aasaasay jabhaddii s n m su-aal ugaas dhextaalka oo dhegeystayaalka unaan ka tiragalnay hadiida qaali ee iyo kubiyi doona walibana su-aal ugaas dhextaalka ah inta barnaamijka tarta aqooneedka raadiyaha warsan dareeran xil saarna oo noo kala qeyb qaadan doone machadka i b c oo ah machad international eh oo walbarashadii sareyta dhegeystaanka horeey yaa sii doona hallo assalaamu calaykum walaal magaaga xaafadda magaaga kana mukhtaar xaafadda codkana kor u qaad haye xaafadda haye barnaamijka la daraarta haye horan guda gal kun sagaal boqol waayahay jawaabta makasna saad aniska deeshi iyada mahadsantaa Ee, su-aalaha basiinkanaga waliba waa sheeg sanadii la aas-aasay jabhaddii s n m dhegeystaha kaliya siiyaan halo assalaamu calaykum waayahay dhegeystahaas ku gohi barnaamijka tarta aqooneedka ee dhumuusada haytan oo garab walaal taabgeliyahan saas oo kale jaamacadda p i u dhiniga su-aalo noo saacida hayta su-aalogii dhextaalka iyo dhagaystayaalka waqtashoo la hadeer dhagaystahan kala siiyaan halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam magaaga iyo xaafadda barnaamijka la dararta haya jawaabta
كن سوال بولي كن توشانتي waayahay jawaabta makasna balse saadan iska deeshi eedaa umahadsanta dhegeystayaasha kale iyo fursada siyaana halo assalaamu calaykum
salaam waraxma walaal magaaga xaafadda
ustaag mahad ibrahim xaafid bukree barnaamijka la daraarta isaag haya jawaabta
kunsaal bool siyeetankii
kanag kunsaal bool siyeetankii
fursad kale ka siyaana hadhadho waa hayta kanag
kunsaal bool siyeetankii
waayahay eeda umahadsanta saada isku dayka insuu badi balse eeda aan dadaali laakiin jawaabta mahalalna dhegeystaha kaliya siyaan halo assalaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal magaaga xaafadda
maxamed aadan macli allah taala xaafid arfad barnaamijka la daraarta walaal
ciidi haya jawaabta
kun sagaal bool iyo sii sowsid kanag mar lamaad
kun sagaal bool iyo sii sowsid waayahay magaaga nin kanag
maxamed aadan cali alcadaala maxamed aadan cali alcadaala xaafaddan
arfad xaafadda horse telefoon nambarka maxamed teleefonka teleefonka
siyeed labaatan sagaal furaagi siyeed labaatan sagaal ee todoba sagaal toban iyo sagaal saxdii sagaal Mhm. waayahay eeda mahadsantaa jawaabta si sax ee aan haleelay hadiid qaali ee mutaysatay insha allah oo ilaah raala kanagada su-aalo lamaad iyo aan gudba doona sheeg sanadii la aas-aasay jabhaddii s b m mar la mahadsan kanaway dhegeyste sheeg sanadii la aas-aasay jabhaddii s b m mar saddexaad siin kanagay sheeg sanadii la aas-aasay jabhaddii s b m jawaabta siin ku rajayn insha allah su-aaloodaasi dhextaalka ah weliba ku qayb qaadahaya oo ah diyaaraday machadka i b c dhegeystahan kale iyo fursasyaan halo assalaamu calaykum calaykum salaam walaal magaaga iyo xaafadda xaafadda horseed dukada makasan magaga kanag haddii kaaagi halaxaafadda horseed barnaamijka la daraarta haa jawaabta
kunsaabo siyetiditi
kanagsoy
kunsaabo siyetisha muslim mar saddexaada fursad kensiyaan hadhow ay haytaye kanagsoy
kunsaabo siyeti todobo
waayahay eeda umahadsanta dadaali maadaama saddex jeer fursadka siini hadhowaay t c eed ee laakiin jawaabta mahaleelna laakiin kiin kama hadnagaana sadaada isku daygan soo badiya halo assalaamu calaykum calaykum salaam waraxma walaal magaaga iyo xaafadda
isaag mahad ibrahim xaafid tawfiiq isaag barnaamijka la daraarta isaag haya jawaabta kunsaal bool siyeetiliti
fursad kale kasiyaana kanag jawaabta kunsaal bool siyeetishan fursad saddexaada kasiyaana maadaama hadhow ay hayta
kunsaal bool siyeeteed
waayahay adayna fursadda ku faa'iidaysada waaye tii balse si eed ee ayahan dhawaay tii silamada si dhegeystihii ku horreeya oo kale dhegeystahan kale siyaana halo assalaamu calaykum calaykum salaam walaal magaaga iyo xaafadda
cali xaafadda xaafadda salaani magaaga cali ibrahim cali xaafad salaani
barnaamijka la daraarta
haa sabayr jawaabta
jawaab gool sidee kunsaal bool toddobaatan lamid
waayahay jawaabta makasna dhegeystaha kale ayaa fursad sii doona marka lahobasinkanag weliba waa sheeg sanadii la aas-aasay jabhaddii s b m dhegeystahan kale fursad siiyaan halo
haa haye magaaga iyo xaafadda
maxamed aadan cali alcadaala cudba madaxi alcadaala haye hadhawaa mar kale jawaabta
insha allah taala jawaabyadan isku dhexalxate kun sagaal boqol iyo sii tobanadii
kanaqsay mar lamaad
kun sagaal boqol iyo sii tobanadii
mar saddexaad kanaqsay maadaama hadhow ay ahayd
kun sagaal boqol iyo sii
kun sagaal boqol
iyo sii
mar afraad kanaqsay
kun sagaal boqol iyo sii sagaalkii
waayahay kun sagaal boqol siyeeti sagaalkii jawaabta saxda ee waa xiligaasi la aasaasay s b m cadaala eeda mahadsanyi usii ku guuleysaday meelasaha ka afmeeraan su-aalogii lamadahay ee dhextaalka hayn weli reedanka nagadaane xaafado iyo tartanka bal xaqii jinay lamada xaafadood intii qadka ka jiray in kale halow bardaale ee
halo raadi wartan haloo horseed b hello radio warsan diyaar garoobo dhextaalku bacda su-aaluhu yameeli ku sii wadaan insha allah haloo horseed b hello radio warsan diyaar garooba su-aal oo leh hasiinka dareerta fiisigas ah waliba dhiyaase sadatan matoor koronto iska caabintiisna iyo ete labaatan oom iyo dheli qulqul dhan sadde ambeer haddii matoorka usashadanayo shan daqiiqa hasaar tamarta usa hasaari matoorka kiilo juulhan marlamaad sinkanagay su-aalo waliba iskulaha horseed b matoor koronto iska caabintiis etay labaatan oom iyo dheli qulqul dhan sedde ambeer haddii matoorka usashadanay sedde daqiiqa waa shan daqiiqa hasaar tamarta usa hasaari matoorka kiilo juulhan mar saddexaad sinkanagoy waa fiisigis matoor koronto iska caabintiis ete labaatan oom iyo dheli qulqul dhan saddex ambeer haddii matoorka usashadanayo shan daqiiqa hasaar tamarta usa hasaari matoorka kiilo juulhan jawaabta siin ku rajeen insha allah haloo horseed b haloo horseed b jawaabta
konton iyo afar kilo juul sax iyo qalad guddiga
yahay su-aali fisikska hayti ee la weydiiyey tartamayaasha xaafadda horseed b su-aalana hayti matoor koronta isku cabintiisna iyo eeta labaatan oom iyo weliba uusa dheliyay qulqul dhan sadda ambeer haddii matoorka uusa shidanay shan daqiiqa hasaar tamarta uusa hasaari matoorka kiilo juul ahaan jawaabta iyo ku biyan tartamayaasha xaafadda horseed b toosax ewo walina iyo eeta konton iyo afar kiilo juul lama dhibacood yeesasbiin horseed b
taagnaato taagnaato horseed saasaan kaa rabo bustooda kiciya bustooda kiciya bustooda kiciya laba dhibcood waxaa idinku dhiibay horta hal dhibcood waxaa idinku dhiibay master sharqaanka big of taylor dhibale kale waxaa idinku dhiibay master muxudiin xusni isagaa dhabar weyn haaye okay
waayahay jaakol eed ama hadsanta su-aalaha dareerta waliba iskulaha berdaale ee halow berdaale ee Hello, radio warsan dhiga fura su-aali lamaad oo fiisigisa hasiinka dareerta waliban dhiyaasa sidatan raadi awoodo guud ee koronto ooyo isticmaalayn toddoba marxaladood haddii qulqulka marwalba uu sa'eyey zero point eight ama eber dhabiisinsiyeed ambeer faraq kaydkana uu sa'eeyey laba boqol iyo labaatan volt marlamaada sinkanaga xaafadda bardaale eh waa su-aali lamaad oo fiisigis ah raadi awoodo guud ee koronto ay isticmaalayaan toddoba marxaladood haddii qulqulka marwalba uu sa'eeyey eber dhabiisinsiyeed ambeer faraq kaydkana usa'eeyey laba boqol iyo labaatan volt mar saddexaad raadi awoodo guud ee korontiyo isticmaalayeen toddoba marxaladood haddii qulqulka marwalba u sa'eeyey eber dhabiisinsiyeed ambeer faraq kaydkana uu sa'eeyey laba boqol iyo labaatan volt jawaabta siin ku rajeen insha allah
haloo bardale halo raadio wartan jawaabta insha allahu tacaala haddii la isku dayni jawaabta mayna gadaate oo toddobaatiyo lix kulan
cod ka koran qaad mar lamaadka nag boqol toddobaatiyo lix kulan boqol toddobaatan ili kulan sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lugeydii tartamayaasha xaafadda bardaale ee waana haytii weydii ama raadii awood awooddo guud ee koronto iyo isticmaalayaan toddoba marxaladood haddii qulqulka kuwalba uu seceeyey eber dhibiisansiyeed amber faraq kaydkana uu seceeyey lama boqol iyo labaatan volta jawaabtii oo ku biyeen tartamayaasha xaafadda bardaale ee toosax nhaynugu haloo horseed b helo radio warsan jawaabta su-aalaas jawaabtiya insha allah waliba iskaga dayi doona boqol toddobaatan ili wat
sax iyo qalad guddiga waayahay su-aaliyo isku lahayeen tartamayaasha xaafadda horseed waa bardaale ee ha ku jawaabu waayeen si ku faa'idaysi aad waliba hor suruntaa horseed b su-aalana waliba iyo haytay weydi awood guud koronto ee iyo isticmaalayaan toddoba marxaladood haddii qulqulka kuwalba uu seceeyey eber dhibiisansiyeed amber faraq kaydkana uu seceeyey lama boqol iyo labaatan volta jawaabtii oo ku biyeen tartamayaasha xaafadda horseed b toosax nhayno jaha kole iyo ku wareejiyaan usi galanta teegidahay udhika ahle jawaabtu intay haleela doon galanta koran teeginta aragaay waliwaaya raadi awoodo guud ee korontiya isticmaalayaan toddoba marxaladood haddii qulqulka marwalba u siciye siyeed waa eber zero waa eber dhibiisan siyeed ambeer faraq keydkana iyo lama boqol iyo labaatan volt habartay sug sug sug cali jawaabta jawaabta jawaabtii way buu ahaa boqol iyo labaatan yo oo ah سدا بريمة بريمة كده هي أنا إسك دي أنا إسك بدي أقول كده أنا بريمة كده أنا إسك دي إلا إيه كوفت سكور ولي ما يبغى بقول إيو أفرتين سيد بقول إيه أفرتين سيد لما أمبر
إذا ما سنت قد يا كورتيان
waayahay su-aalii lugeydii tartamayaasha xaafadda bardaale ee iyo isku lahayeen ku jawaabu waayeen si ku faa'iidaysiya waliba aan horseetay horseed b iyona saasoo kale ku faa'iidaysadu waayeen su-aalin waliba ay ahay tay weydii awood guud koronto ee iyo isticmaalayeen todoba marxaladood haddii qulqulka kuwalba uu seceeyey eber dhibiisansiyeed amber faraq kaydkana uu seceeyey lama boqol iyo labaatan watt lamada xaafadood haddii gordu waayeen jawaabtu waliba iyo annagadaase kun lama boqol soddon iyo lama waad mar lamaad iyo kanaga jawaabta waliba waa kun lama boqol soddon iyo lama waad
su-aalaha dareerta weliba iskulaha horseed b halo horseed b helo radio warsan su-aal juqraafiya hasiinka dareerta welibaan dhikamaase sidatan sheeg magaalada adduunka anka weyn mar lamaad sheeg magaalada adduunka anka weyn mar saddexaad sheeg magaaga magaalada adduunka anka weyn jawaabta siinku rajeeyaan insha allah
bartangaa jiree buuga tartanka barkaa ku gal bartangaa jiree beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeedagaa la
halo horseed b helo radio warsan jawaabta insha allah su-aalaas jawaabtiya waliba nagada doonta haddii ilaahay er new york mar lamaad kanag jawaabta new york sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii ee lugeydii tartamayaasha xaafadda horseed b su-aalana iyo hayti su-aal juqraafi eh waana hayti sheeg magaaga magaalada adduunka ankuwiin jawaabtii oo ku biyeen horseed b toosax aan hayno halo bardaale ee
halo raadio wartan codkin hoose iyo codkin koran qaada jawaabta raadio wartan insha allahu tacaala jawaabta haddii isku dayni mayna gadaate karaaji oo ka saarna magaa- bakistaan kanag
karaaji oo ka saarna bakistaan karaaji oo bakistaan ee sax iyo qalad guddiga su-aalii iyo iskula hayeen ee xaafadda horseed b ku jawaab u hayeen welibase ku faa'iidaysayeen horseedtay berdaale ee wakhtigan iyo hortaallo jawaabtiiyo ku biyeen berdaale ee too sax in haynu
mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen jaab kole iyo cali aan wariidiyaana jaab kole iyo kumaryaana jaab kole sheeg magaaga magaalada adduunkan ka weyn aniib walaan goraraawb aniib haan saasa jara haye hadhawaaw magaalada oo enkawiin way buwaaha laakiin lama kora inkanagaya haye maay biraa korb ingatay haye washington washington kow kanagsay
maskirata inkanagase hore seeta inta wiinta minka ogta
maay maay maskirane waa ku argay diiski waa ku argay haye sir dhaladalaha kudhiya wiinan aragtay way buwaaha maskir horta inkanagase hibifat haya gobolkii mar lamaad
sug hato washington new york waay new york new york ah sug new york gifti wey.
maya kanagasi le maya maya sug hataa Waxaad atowe.
waxaad besa fursad haysat hataa atowi haye
اللهم استعان طوكيو واي طوكيو حتى توي haye cali indiib
adduunka bala magac leeyihiin haye waa sacuudiyo aha kan ka labay dhawo iyada mahadsanta cali Eh, weli siyaane guddiga
waayahay ee, iyada amaasiin lamada abwaanba su-aali lugeydii ee, horseed b waan iyo iskula haayeen ku jawaab waayeen faa'iida ahaan berdaar e ayaan horseetay iyoona ku faa'iidaysudu waayeen waan wada haytay su-aala sheeg magaaga magaalada adduunka ankuwiin lamada abwaan yaa lasii abwaan jaakole yaa asiibi magaalada adduunka ankawiin magaaja mayballeereya tokyo oo jabaan ah waayahay jaakole iyo kamidaan jaakole dhibci leeyahay eh, abaalmarin alata jaakole balse tokyo
سون دي هرب ولا تعرف شيء أبغى نقول لك سيا ياري والبيسين حتى في لي ما saa ka ogaatay tokyo intee taas tokyo inteed magaalada adduunka kuwiinsa ka ogaatay ما ما أنا وين كوارد ها يعني لو كشاف يبغى دي ما haye ها ما أو- تعرف على أو- جورنال على جوال كل على ما ah سوى هذا waaye eeda maasanta su-aalaha dareerta waliba iskulaha berdaale e halow berdaale e halo raadiyo warsan
su-aali lamaad oo juqraafiya dhagaan fura sheeg magaalada ankawiin africa sheeg magaalada ankawiin africa sheeg magaalada ankawiin africa jawaabta sin ku rajayaan insha allah
برتنا جري بوق ترتنك بركا فقل برتنا جري مل فدايو فاول بركي بجيل دالكو ديك مل فدايو فاول بركي بجيل دالكو
halow berdaale e halo raadiyo warsan jawaabta insha allahu tacaala jawaabtadii nasibeyn maynagadaase leebas oqtaal dalka nigeria mar labaad jawaabta kanag codkana koran qaata leebas oqtaal dalka nigeria sax iyo qalad guddiga su-aali la weydiiyey tartamayaasha xaafadda berdaale ee waana hayti su-aal juquraafi ah sheeg magaalada ankuwiin afrika jawaabtiyo ku biyeen berdaale ee too sax awo walina iyo annagadaase lagos oo nigeria lama dhibcood berdaale ee
berdaale berdaale berdaale idiinka dhigta hore hanuun dhibgir meeshan gadgirta dadna wiin bad lama dhibcood wiin ee may ku qaadaasana shardaanka gaadhaasin gow korshay deyda oo dhusdhakuqaadayto korshay ku qaadaasan lama dhibcood wiin ee culus an gargirto idiniyo
waayahay halow horseed b halo raadiyo warsan dhaga fura su-aali kowaad oo xisaab ee yahasiinka dareerta weli bandhiyaase sida tan meega qaab yalaha kaxuluda kora sida arday iyo afar maalan koox ka kooban shan arday iyo afar maalan marlamaasiinka nogoy horseed b waa xisaab meega qaab yalaha kaxuluda kora sida arday iyo afar maalan koox ka kooban shan arday iyo toddoba maalin mar saddexaasiinka nogoy meegaqaab yalaha kaxulda kora saddex arday iyo afar maalin koox ka kooban shan arday iyo toddoba maalin jawaabta siin ku rajeeyaan insha allah
bartangaa jire booga tartanka gargaar ku gal bartangaa jire ayluko badne hol beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalako beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeelidaalako
hallo horseedi
halo saadiyo warsan jawaabta
su-aales jawaabtiye haddii un enana tartamayaasha xaafada horseed b weliba kuku jawaabane lama
kanag shan iyo lama kanag jawaabta shan iyo lama
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabtahayti ee lu weydiiyey horseed b waana hayti meega qaab yaa laha kuxulda kora saddex arday iyo afar maalin koox markaas ku kooban shan arday iyo todoba maalin jawaabtii oo ku biyeen tartamayaasha xaafadda horseed b to sax aan hayno hallo bardaale halo radio warsan jawaabta codkiina koran qaada bardaale e bardaale e codkiin koran qaada jawaabtana kanag haddii isdayni mayna gadaase lix baawar
sax iyo qalad guddiga su-aaliyo iskula haayeen horseed b ha ku jawaab u waayeen suku faa'idaysiya waliba waqtigan hor sugumtaa bardaale ee su-aalin waliba ay ahaaytay meega qaab yaalaha kuxulada kora saddex arday iyo afar maalin koox markaas ku kooban shan arday iyo todoba maalin jawaabtiiyo ku biyeen bardaale ee to sax aan hayno waayahay walasiyaane abwaan jaakole iyo cali koronto jaakole hob adakii bilaawna meega qaab yalaha kaxuluda kora sida arday iyo afar maalin koox ka kooban shan arday iyo toddoba toddoba maalin
سلام هلا ha adee baan bahatasa kaxuluda lahayd
ما لناتي
meega wali waaye meega qaab yalaha kaxuluda kora sida arday iyo afar maalin koox ka kooban shan arday iyo toddoba maalin
هذه وين وهي معلمك ولو قال هي سد لو قال أرديتنا ولو قال هي أفر لو قال mea iskanigadayan طلبة
toddobadaan baahanta maha ها haye
ساعة أعرف هذا cali hee
jaakoo bayininka dhi aan la ii warsiin madho xulashaduba lama ogda Mhm.
protesta oo adduunyada- mikrofonka farta ku dhaaf cali adduunyada ee xulashaduba lama eh aha tootan hadda adduunka ka jarto aha toona tii horow haye tii hor hoon ambaha Mhm.
maclimiin madana falow maclimiinta fadhiisiyey seminaara aan furay tartan siyey tartan aqoonadan qabaday kii aan ilfaylaba kula beeside haye horta haddaan xisaawana aha lamba alinkii aw alinkii awli weydiisay farimaha aha marka imtixaanka sharta arif hadde haa
waayahay guddiga iyo jawaabta ku sugan
سؤالي كسوأتان لما لي سف سؤالي كسوأتان لما لي سف ويبا صورة سين كسافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
bismi illaah ee su-aalii xisaabtahayti ee ayay iskula haayeen horseed b ku jawaabi waayeen safaa'idee walibaan horseedtay bardaale e ayowna ku jawaabi waayeen su-aalina maybaya haytay meegaqaab yaalaha kuxuluda koraa saddex arday iyo afar maalin koox markaas ku kooban shan arday iyo todoba maalin jawaabta haddii lamada xaafadood iyo gorda waayeen mayba nagadaasa jawaabta saddex boqol iyo konton qaad mar lamaad yaka naga jawaabta jawaabta mayba nagadaase saddex boqol iyo konton qaad waayahay halow bardaale e halo radio warsan su-aalinka damboyti oo xisaab eh iyo hasiinka wajahan walibaan dhiyaase sida tan laandhuug iyo la tuuri turubna maybal ha ku saaray baakad iyo ka jaran konton ilaa maxaba oo turub ah raadi ihtimaalka ada ka helo korta turub hadhiin ah ama yaag ah ka sheeg jawaabta jawaab caadi ah mar lamaadsiinka noqoy berdaale ee waa xisaab waana su-aal inka damboyti ee tartanka uu ka wali badhiyaasa sidatan laadhuug yo la tuuri turubna maybal ha ku saaray baakad iyo ka jaran konton ilaa maxaba oo turub ah raadi ihtimaalka ada ka helo korta turub hadhiim ah ama yaag ah ka sheeg jawaabta jawaab caadi ah mar saddexaad laadhuug yo la tuuri turubna maybal ha ku saaray baakad iyo ka jaran konton ilaa maxaba oo turub ah raadi ihtimaalka ada ka helo korta turub hadhiin ah ama yaag ah ka sheeg jawaabta jawaab caadi ah jawaabtaas aan ku rajayaan insha allah
برتن آجري بوق ترتنك برقا خقل برتن آجري عيلكو بدلني هوي عيلكو بدلني هوي بوق ترتنك برقا خقل برتن آجري بوق ترتنك برقا خقل برتن آجري كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا أي كوباني كوكو بلاوة حتى ليس بلاوي بركا أي كوباني اللي بعد الايه اللي بعد ايه تنك بابانيا اللي بعد الايه اللي بعد ايه تنك بابانيا دين مال فدايو هو البرسي وجيل جالكون دين مال فدايو هو البرسي وجيل جالكون دين مال فدايو هو البرسي وجيل جالكون ديك مال فدايو فوق والبركي بجيك جالك
halow berdaale ee
هلا ورادي ورحم jawaabta
جوابتك أنا حديث بين ولد أنا راسي أعوك أبكي على قرصة أمسا إلا ما تقرب هذا بعثها كبيرة أعوك أبكي على قرصة جاب ولد أنا راسي هو أبكي كتير حديث لا نبيد على قرصة أنت قاعد أبكي على قرصة جاب ولد أنا راسي ولا أبكي
mar labaadka nag
فرصدو أبكي راسك أنت إلا ما ترب أباك في جرسة وضع البيضة فرصدو أبكي راسك ياد ولد أنا راسك فوق أبكي كتير four over fifty two miya ها haye
حدي أبا اللي سيرطانا فرصدو أبكي راسك ياد ولد وان أبكي one over one over
وان أبكي one over li waa six haye eeda mahadsantiin eh, wali in gudbiyaan guddiga waayahay su-aalii xisaabtahayti ee tartanka uu ka indhexeeya berdaale e iyo horseed b su-aale mayba ayaa haytay laadhuu iyo la tuuri turubna weliba laha ku biyey baakad iyo ka jiraan konton ilaa mahaba oo turub e weydi itimaalka aada markaas ka heli korta turub hadhiin eh ama yeeg eh ka sheeg jawaabta jawaab caadi ah su-aalaas jawaabtii oo ku biyeen tartamayaasha xaafadda berdaale ee toosax aan hayno halow horseed b
radio warsan jawaabta
haddii wan ila tahay halo jawaabta
One over to be said this.
kanak One over to be said this.
one over tonisade sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii iyo isku lahaayeen horse waa berdaale ee ku jawaabi waayeen weliba se ku faa'iidaysigaan horseetay horseed b oo waqtiganba hortaalla su-aalinama bay ahay tiilaadhuuya la tuuray turubna weliba laha ku biyay baakad iyo ka jiraan konton ilamahaba oo turub eh weydi itimaalka ahda ka helo korta turub hadhiin eh ama yeeg eh ka sheeg jawaabta jawaab caadi eh jawaabtii ay ku biyeen horseed b to sax aan hayno
waayahay mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen jaakole iyo cali iyo siyaar maadaama ayo inta badan eh, turubna marmarku ka tuuradaayeen laadhuugna isticmaalo sho-eedanka dheerin jaakole laadhuug yalha ku saari yalha saari turubna mebelha ku saaray baakati oo ka jaran konto ila maxabo oo turub ee raadi itimaalka ada ka helo korta turub hadhiina amiyeeg ee ka sheeg jawaabta jawaab caadi ah shacab assalaamu calaykum calaykum Hor- salaam hortaaga baa ihogeliday haye horseed turufa ku noogti yan sheegow maabujaroob haye duu intaan u bayan
haye haye aan horta reero turma waxaad jirnay laadhuga walaalayaal iska faylahayn kow dhab iyo laadhugna iyo kow hido galbi hesheen Mm, laadhuga walaalayaal iyo gaba banaanka yaalmaa saase ka kuwaaya horta yaalama inta wareegin mahadsantiin guddiga ku sugaana jawaabta
سؤالي كسويتا لما لي سف سؤالي كسويتا لما لي سف ويبا صور سين كشافياتي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay eh, su-aalii iyo isku lahaayeen tartamayaasha xaafadda horseed waa berdaala ee gordu waayeen weliba se ku faa'iidaysigaan horseetay horseed b iyona saas oo kale gordu waayeen su-aalinamay baa yahay tay laadhuu iyo la hoos dhiki waaya laadhuu iyo weliba ya- laadhuu iyo la tuuri turubna weliba laha kubiyay baakad iyo ka jiraan konton ilama haba oo turub eh weydi itimaalka ada ka helo korto turub dhan waa turub hadhiin eh ama yeeg eh ka sheeg jawaabto jawaab caadi eh su-aalaas haddii lamada xaafadood iyo gurada waayeen jawaabtumay bayanagadaase shan la hoos dhiki tumo ilama ama five over two alif
waa hagaag cabdulaahi eedan mahadsantay su-aalogyo meelahan ay ka gabagaboon weli noo sugtanbu waa natiijadii barnaamijkii tarta aqoonaadka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo weliba isku kaaladahaaye shabakada warbaahinta warsan iyo guddiga garab walaal dhiniga su-aalo weliba si weyn in ku saaciidahaaye jaamacadda baydhabo international university ee b i u oo ah jaamacad caalami oo barashadii sareyta su-aalo dhextaalkaana weli uu ku bilowda weliba insha allah ku rajaayay doone oo noo saacida doone machadka i b c natiijadii iyaha saara doona mar dhow insha allah ee abwaan jaakole iyo cali yasiyaana intii natiijada ee laku dhawaaqi doono oo guddiga ku diyaar garoobi doon abwaan jaakole Eh, hadday marada sheekayaas weli dheegaayid tartamo badan inteeda ku qayb gali marka tartamadaas walnin ku sheegto fadani dhegeystayaalka
ayaan jimahayday taas oo heesaa hirgalayd haye warasatini amaydi tawgiid warasatiniyo Eh, macnaha wali ogaana fadaane taariikhu aad marti maadaa marka nin wadnin ku sheekay Waa taas heesaa tartan- hirgalaaytaye Mm.
todobaadkii lamaad iyo aytay todobaadkii koogii wali ayta buday heesaa hirgalay theatre national theaterka oo xamar ah haa yalaga soo bilaayay heesaa hirgalay u qayb galanay Mhm.
reer tartamaa jara haye isniin walbu Mhm.
afar qof oo tartamaas oo tartan ee masaajili waa la geliye Mhm.
reer aan dhowr jira galay reerbaadi hamiigo reer waybaa ha ii toosehi nankii la celi jari cali jareer alla yarxamaata dhimaday ilaahay naxariisaa Mhm. ma hays cali jareere Mhm.
aa waa berya haali jari Mhm.
reer way ruqseeyey madaas kasi lancaan ay ahay reer Mhm.
onyana ciyaareysaha galay beelbeelahayna ogta Mhm.
بيبقى ترتنك يا مدها للقاي وسمدن ولا تحجريي وانا وضعه هو وابي هذه جري عان هذا وقتال وتحجريه ولا هو هيد ترتنك يا لزاي وذاي انا ويقع هيس هو ما يمائح haye oo lata لأهو أري أجاي جرتي وأمه دونه كردوي haye se arti marku Arire, aan oorka wahay isguhay. Ogaaw, ajaraa jirte, way amooda doone. Iyey, afghanistan yaabay oorkay, ootaadii hidi, eh, awrow, hees yadaay. Lalam, lalam, lalam, lalam, bam, baram, bam, baralalam, lalalam, baram, baram. madi iriide haguuntaba aragaalay amboore adina maaba osiri anina oyta nooge ogaaw ajaraa jirtee way amooda doone ariirey ajaraa jirtee way amooda doone taaka dhagaan haye iyay olaa oo goosatay irtaagadii ama waay iisoo ayaabtay ma inka haytee ankaarma ku oobsadaaso ogaaw ajaraa jirtee way amooda doon taaka dhawaaguday Haya.
waa samiyey biis oy naku axmed cali askar dheeraaya madawaryahay hadduu ayaanagaisun anaagaha landaga dhulkaasaruge haye jaakadle saarkii dadkii waa ka riday okay yaleeda ka ribo laba saar Haya.
haddana waa kaalidii tartanka yaleedatana aha calijareedaha garin haye أنا وإذا بقيم عليه لا نفوق على كرم الله فرب أطور إسكو يعني haye ولاي mikrofonka wareer afka ku yadheeray hee على جري لي ولاي مهلا قال ما لها اسم ولاي أو ودني إيه مداس بان كعانا جري هيد هي سو كعان كانوا لي جري haye
وإيه نقول لي برارم برارم بام برارم برام برام برارم برارم برارم برارم بام ninkeed harweyn galabti seexdo maguuhalaaye gargaar ma keeno keen badiilka qaba garweynta keen badiilka qaba garweynta wada gucleeya gebii ahaantiin garaaca beerta waxaad ka gaarta babarararam barir tiyaatri dhaankahay tiyaatri dhan jirjiriga Titab waa jirkeeda.
jaw inteeda unigi bosani darwiday haye
bari magaasa lahayni انت اذا وين هاجي هيا.
يبقى تعرف ساكرت haye اه تعرف ايش هان لي haas هان لي هو قبل اوك waayahay cali hee adina mee hore ku qayb galli oo fartane أنا مكين شجاو أو أنا كقريب قالي Mhm.
سكولات بدو أنا كقلن جبيه أنا شاده قاعد Mhm.
مناسبات بدو أنا كقريب قالي جرت Mhm.
لكن كان أوك ما يحس خذي إن دقيقة دائن كان وما يدل كان كل نوع Mhm.
ولا شيء haye oo lata ما يبلها دكوا كلا برسيدس دن مكين كجرتو Mhm.
دل كابروي hoggeygii dhallinyaradii la er een, cristiano ronaldo ama dhalad ii sana meegafana jir ii wadan meeka dhalada la er boolbool aan sheegeen kuriintitaan hoggeygii la er sarkaalkii ii ka horeeyey ee dowladda koonfur galbeed ama dowladda soomaaliya ee reer reewineed ee u mikrofonka cali haltaakan jarse afka ku dheeray hee hooba la er een, ninkii reewinhaay sarkaalkii ii ka horeeyey ee baydhabo lag magacaabo sheekh hoola er kuriintitaan ma goradayaan laacibkii ii ka horeeyey kubadda lugto balooniga lugto oo baydhabo aan dhiirayay sheekh hoola er kuriintitaan ma goradayaan geegana gegis ii roonii hoola warsada kasaayaan inta taariikh kala badan fadhig ma erfaday taariikhda dalka keen iyo dadka keen Mhm.
barashadiis weydiinay tasadan teenka jartay waayahay ciidan mahadsanto cali iyo abwaan Okay.
jaakole jaakole walagtaraase ما يودا ما haye هان لي قبل waayahay ciidan mahadsanto ee, dhextaal kubacda cabdulaahi yasyaan si natiijadii anka dhawaaqa insha allah
bartan haajiree booga tartanka gargaa ku gal bartan haajiree ayluko badinay hoy ayluko badinay hoy booga tartanka gargaa ku gal bartan haajiree booga tartanka gargaa ku gal bartan haajiree
بسم الله الرحمن الرحيم ترتنكي حيسو لهاي او كدمري لمدا حافظ برداله اي iyo horseed b mahad nagaana sida quruxda leh iyo tartanka adag iyo habandhigeenba garab walaal tiimka kuroogiisaas oo kale mahad nagaan iyo guud garab walaal iyo lamada abwaan cali iyo abwaan jaakole muxudiin oo barnaamijka sinadares yahay iyo cabdulaahi iyo weliba b k oo farsamada qaabilsanaha minfayla iyo hawada kulena dhammaan dhegaystayaasha iyo lamada xaafadoodba natiijadiiyaa ka dhawaaga doonna tartan adagya uu ka dhamray lamada xaafadood lamada xaafadood guud su-aalo lahaan diyaari may hayana tuman iyo afar su-aalood min todoba su-aaliya markaasaa ka toosas amaa ka eedasa haddiinu ka bilaabnay su-aali inkoreyti weliba laga bilaabay horseed b horseed b todobadii su-aalood ooka iyo lahayan may baa ku jawaabeena todobada luweydii ee su-aaliyo ka eedeen saddex su-aal saddex su-aal yaa ku jawaabeen todobadii su-aal horseed biyaha ka toosti saddeeda su-aal oo milnamo dhibcood lan xisaabow maybaa nagadaayana lii dhibcood haddii iyo saddex su-aal ku jawaabeen lii dhibcood saas ka heleen faa'iide ahaan maybaa an heleena oo bardaala ee kuku heleena hal faa'ida hal faa'ida ya heleen horseed b lii omelas antaali ilaa hallaka dari maybaa nagadaase todoba may baa qaladeena todoba dhibcood may baa qaladeena afar su-aal oo iyo la hayeen todobadii tiyo afar ku mid hayti yaa qalad ku kooy oo weliba qaladeen ku jawaabi waayeen guud tiradayo la kooyeen horseed b horseed b owka may baa heleena todoba dhibcood yaa heleen owka bardaale ee todobadii su-aal iyo xaqin la haayeen ee ku mid hayti su-aalo owka laha diyaariya tumada tuma iyo afarta su-aal todobada la weydii bardaale ee mayba ku jawaabeen afar su-aal oo iyo xaqin lahaayeen todobadii iyo lahaayeen afar yaa ku jawaabeen afarta oo midnamo la xisaabow mayba saas iskaknagadaana siyeed dhibcood siyeed dhibcood iyo saas ka helen faa'iide ahaan mayba markaas heleena hal su-aal oo iyo ku faa'iidaysadeen oo horseed b ku noogeen siyeed oo higaas intaali hallaka dari mayba nagadaase sagaal sagaal dhibcood maybaa qaladeena bardaala ee sadde su-aal oo iyo todobadii lahaayeen sadde markaas ku qaladeen oo ku jawaabi waayeen wadarta guud ee owka iyo heleen bardaala ee mayba nagadaase sagaal dhibcood guulo markaas owka may baratay bardaala ee oo sagaal dhibcood la koyti iyo weliba horseed b oo todoba dhibcood la koyti bardaala ee oo horse waa bardaala ee oo sagaal dhibcood la koyti iyo weliba horseed b oo iyona todoba dhibcood la koyti hamiin dambe haddii ilaahay usaara maybaa tartamo doonaan oo tartan xiise leh unu ku rajeeyane maadaama gruub e habahi gruub bna uu ka kaekaayey ee bardaala e iyo horseed b gruub b iyona iskala jiran oo meele ka ekaayey gruub c oo bilaabda doona hamiin dambe maybaa bilaabayaana haabre e iyo weliba daarusalaam b barlamaad yo ka nage gruub c hamiin dambe tartan adag mayba ku rajeeyane oo iyo xaadiri doonaana haabara e iyo weliba daarusalaam b
halo bardaale e dareenkin iyo gebagabada ula isin urna iyo xaafadasin tartamaasi basin ku tabaan bardaale cod ka koran qaad haddaan dadka soo gaabay halkankay arkay tartanka telefonadaan la fadhooda idaacadda raadiyo warsan dhamaanteen wax nagaan bacd alxamdila mayda intay kuma hadlaysaday walaalyaalkii oo hoostaasooka mina fartamaan yoona iyadan kuma hadlaya usuujo masaada nicmada eeg iyadan faraxsayna insha allahu tacaala walaalyaalka namadaysa hawada fartiyey xalay ugu may la helay dardaa la helay dardaa la soo jisaa maxaa insha allahu tacaala ee dhammaan walba kuyo galayaashaana iyadan kuma hadlay asalaamu calaykum halo horseed b halo raadiyo warsan gabagabadii dareenkii
alxamdulilah ilaahay maxadle allihii suurtagelinaynayo ku kuwada tartamo mid walaalnimada nafar ee bardaale bacda kadib waxaa mahadnagay oo tartankan agaasimahayo iyo idaacadda warsan tan kale waliba hal marshi oo teenku dhiibadafadaayo alma hadiana kastama waliba walcadnigaana birbal walibarana garan ibuuf waliba luqaare intankaal taasna wali beeri lahay guula guulgaro kolley lamadaan qofdhex beeri lahaasi inin insha allah wali barajeene tartamada hay-adda inayna guulaysada doonka iyo in insha allah guulaan rajee tankaas muslimiinta dhamaantiyo miyobiyo rugan waliba alxamduliyeene bilo barakaysan ee ramadaan hadduunana tartamayaasha iyo taageerayaasha iyo deegaanka xaafadda horseed insha allah warkaanmaasantiin ciidan mahadsantiin bardaale e iyo horseed b hamin fayla waliba meelinsun ku salaamahay cabdulaahi jecelow b k saliime maxamed iriiso jaakor cali koronta iyo xusni dhulkaan jadwalkii aan tahay gabagabeeyaana lamada kooxood ee la sheegay hamin dambe tartamo doonana ha diyaar garoobay ammaan allah